habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa washington waa habeen khamiis ah bisha julaay ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatankuna waa afar waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa halkan idinkala socodsiinaya anuu ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno fursadaha tababar iyo waxbarasho ee ay dhallinyarada afrika helaan gaar ahaan soomaalidu ka helaan dalalka dibadda waxyaabaha aan ku soo bartay tababarradaasi saddex baan u kala qaadi karaa waxyaaba aanu ka barannay deegaankiina la geeyey ee aan wax ka baranaynay waxyaaba aanu ka baranaynay dadkii ardayda aan isla ahaynna laga kala keenay dunida dacalladeeda iyo sidoo kale waxyaabana loogu talagalay inna lagu baro kalaasida dhexdeeda sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirmadaxeedka isbahaysiga nato ee toddobaadkan soo socda ka furmaya magaaladan washington
haddii ay ahaan lahayd taageerada yukrain iyo difaaceeda ka dhanka ah gardarrada ruushka haddii ay ahaan lahayd sidii aanu dhisi lahayn awoodda iyo u adkaysiga xulufadeenna dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doonno shir madaxeedkeenna waxaad kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dalkan maraykanka jo baiden oo wacad ku maray in aanu ka hadhi doonin tartanka doorashada xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada israa'iil iyo ururka xisbullah ee fadhigiisu yahay dalka lubnaan ayaa khamiistii isdhaafsaday weeraro dhinaca cirka ah oo ka dhacay xuduudda labada dal ay wadaagaan taas oo soo socotay bilihii ugu dambeeyey waxaana arrintani ay korusi qaadaysaa cabsida laga qabo in dagaalka ka socda marinka khaza uu ku sii baaho gobolka oo dhan xisbullah ayaa sheegtay in ay in ka badan laba boqol oo gantaal in ay ku garaacday saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada israa'iil waxaana weeraradaas qayb ka ahaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ku rakiban yihiin walxo qalxa xisbullah ayaa sheegtay in ay tallaabadan uga dan leedahay in ay kaga jawaabaan weerarkii ay ciidamada israa'iil ku dileen mid ka mid ah taliyayaashooda ciidamada israa'iil ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ay soo rideen qaar ka mida gantaalada ay adeegsadeen ururka xisbullah iyaga oo sheegay in ay qaadeen duqaymo cusub oo ay ka fuliyeen gudaha lubnaan israa'iil ayaa qaaday tallaabadii ugu ballaadhnayd ee ay kula wareegayso dhul aad u ballaadhan oo ku yaala dhulka la haysto ee ku yaala daanta galbeed waxaana ficilkani noqonayaa kii ugu weynaa ee ay qaado muddo soddon sannadood ah tallaabadan ayay si weyn u dhaleeceeyeen dadka rajada ka qaba in xal loo helo colaadda u dhexaysa labada dhinac islamarkaana la yagleelo laba dowladood oo deris ah oo ay kala leeyihiin israa'iil iyo falastiiniyiintu waraaqo ay heshay warbaahintu ayaa muujinaya in dhul xaddigiisu gaadhayo ilaa laba iyo toban kilomitir oo isku wareega oo ku yaala dooxada jordan in ay qabsatay israa'iil iyaga oo ku sifeeyey in uu yahay dhul ay dowladdu leedahay taasoo u fududaynaysa in dhulkaas ay manaafacaadsadaan israa'iiliyiintu madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa wacad ku maray in uu baaqi kusii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkan ka qabsoomi doonta shanta bisha noofembar ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka biden ayaa hadalkaasi ka shanqariyey xili uu gelinkii dambe ee arbacadii shalay khadka telefoonka ku wacay kooxda hormuudka u ahaa ololihiisa doorashada arrintan ayaa u muuqataa mid uu madaxweyne biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka koongareeska in uu diyaaru yahay dibu doorasho maalmo yar kadib markii ay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha xisbigiisu ay ka walwaleen ama ay soo bandhigeen walwalka ay ka qabaan dood uu khamiistii hore la galay madaxweynihii isaga ka horreeyey ee donald trump laba xubnood oo magacyadooda qariyey oo og wicitaanka uu bayden wacay shalay xubnaha ololihiisa doorashada ayaa wakaaladda wararka ee royters u xaqiijiyey inuu u sheegay in aanu ka tanaasulayn tartanka doorashada dhegeystayaal intaas waxayna warkeennii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan aan ku bilownay qeyb ka mid ah warbixinada wariyaasha v o a ee shaqada u jooga dalka jarmalka iyo bulshada soomaalida ee ay la kulmeen waxaa ka mid ah sayid ibraahim mursal oo loo yaqaano sayid cali oo ah nin soomaaliyeed oo lixaadka indhaha iyo gacanta midigla ninkan ayaa inkasta uu naafo yahay haddana nolol maalmeedkiisa inta badan keligii dabarta kuna jira guri keligii wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa sayid cali kula kulmay bartamaha magaalada darmishtaat ee dalka jarmalka isaga oo markaa sayid keligii suuqa maraya sheekadan ayaana dhex martay
sayid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bal marka hore waxaad ii sheegtaa horta marka hore ku soo dhowow idaacadda v o a waa ku dhowahay idaacadda v o a aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maaragtay oo cabdixaafid la kulmo idaacadda v o ana aad iyo aadaan ugu dhaba waa tahay sayid keliga ayaa degan ayaad ii sheegtay dee indhihiina waa maqan yihiin gacanna midigna weliba way kaa maqan tahay marka hore goormo ayaad timi jarmalka sidee ayaadse ku timi
jarmalka anugu waxaan imid laba kun iyo saddex-iyo tobankii waxaana ku imid muqdishoan ka soo baxay turkigaan soo maray gariiga ayaan soo maray kadibna talyaanigan ka soo dhacay sidaasaan jarmal ku soo galay waa tahay intaas dad ayaad la socotay oo ku soo caawinayay soo maaha si fiican
jarmalka intii aad timi iminka yaa kula shaqeeyay yaa ku caawiya
hadda sidaa hadda inta badan boqolkiiba toddobaatan iyo siddeetan meelahaas keligeea iscaabiya dabcan waxaad yacnii la socotaa in waddamada horumaray ay leeyihiin caawin gaar ah oo dadka la siinayo dadka xoogaa lixda lixaad wax ka dhiman tahay wax badan oo marka dowladda ay bixiso ayaa kugu kaalmaynayo inaad keligaa noolaato tusaale ahaan iphone-kii baa lagu barayaa keligaa ayaa wax wacanayo keligaa tex message qorayo laakiin qofku wuxuu leeyahay dareemo dhegou leeyahay dhegahba waa laga socdaa dadku ma u maleeyaan sidaas uma maleeyaan indhaha keliya ku xisaabtamaan dareenkaa laga socdaa oo dhegaha laga socdaa meeshaad maanta marto kuma ahaanayso sidii meel kugu cusub oo kale marka hadda anugu meeshaan hal jeer iyo laba jeer tago alxamdulilah haddana keligaa iska socdaa hadda magaalada keligaan socdaa gurigaygana luuqluuq baan u aqaanaa magaaladan ku dhashay ee marko luuqluuq baan u aqaanaa iyadoo dhan guriba guri ka soo horjeedo jid kastaba aada caadiya u maraa xataa gaariga markaan fuulo meesha u maraya sheegi jiray waa tahay sayid waxaa la ii sheegay oo dhallinyaradan asxaabta ay ii sheegeen in aad guriga keligaa degan tahay in aad xataa diidday in qof kuu shaqeeyo oo aad adigu isdabarto maxaad u diidday in laguu shaqeeyo waxaan u diiday xor ma ahaanaysid oo waraaqadihii iyo wixii adigu kugu soo dhici lahaa qof kale loo dirayaa matalan ba waxyaabaha qaarkoodoo la sheegayo oo qofkan waa loo qidmeeyaa iyo musqusha waa la geeyaa iyo inta waa la geeyaa iyo cuntada waa loo kariyaa badanaana wax saxsan ma aha marka maadaama qofka anugu waxaan ka soo baxay iskuol la yidhaahdo rainbow school for the blind iskuolkaas waxaan ka soo baranay wax la yidhaahdo orientation and mobility oo lagu baranayo qofka siduu keligiis ku socon lahaa marka ka horna yaraanteeda intaan iskuulka ku biirin keligay waan socon jiray iskuulkaasna aqoon baan ka kororsaday marka wax dhiba haba yaraatee ay igu haysa inaan keligay noolaado ma jirto marka xornimo la-aantaasaan u diiday qof bini aadana baahidaada dhan ma dareemi karo marka maantao dhan kan ii samey kaas ii samey sidaas daraaddeedan u diiday in maaragtay aan qof ka hoos noolaado waa tahay marka waxaad door biday inaad adigu keligaa noolaato marka wax kasta oo qof indhihii qaba uu qabsado adaa qabsada cuntada adaa karsanaya sariirtaada adaa goglada bal nooga nooga waran sida arrinkaas horta cunto karsashada xoogaa ma fududa ee, waxbarashada qaybtii cuntada lagu karin lahaa xoogaa ma gaarin qaybtaas oo keligii aan ku karsan lahaa sidii wax la shiila iyo saliidda kulal iyo inkastoo ay jirto qaab layskaga ilaaliyo way leedahay halkan waa lagu bartaa laakiin weli ee, ee, ma baran laakiin marka ay timaado guriga ee, horta markii guriga la xaaqayo oo kale kabaha iska siibaysaa horta si aad u garato horta meeshaad xaaqda in kale xaaqinka dheer baa soo qaadanaysaa hadduu vacuum yahayne vacuumka isticmaalaysaa hadba meesha u xaaqa lugtaa la maraysaa ilaa iyo aad ka garato inay meesha nadiif tahay taas waa taa markii sariirta googolkeeda ay timaadone si fiican baa u firaashaya sariirta waa si fiican baa u gogolaya go afar gees buu leeyahay oo ku fadhiisanayaa hadduu dhinac yar oo iska qabsadana waa kala jiinayaa waa taagayaa sariirta taas sidii hoteelada u samaynaya weliba waa tahay ee, iminka suuqan aynu dhex fadhino ee magaaladan ee, ee, damistad dadku waa badan yahay ee, baabuur baa maraysa tareenadii baa maraya Sax.
haddana eh, de sayidow keliga adigoo halkaa maraya Ha.
oo aan cidi kuwa helin Ha.
ayaanu kuu yeedhnay si fiican marka ka waran markaas eh, isu socodka magaalada isku socodka magaalada horta saddex shay baa lagaaga baahan yahay markaad indha la'dahay qof kastana waa looga baahan yahay laakiin qofka indhaha la' waaba ugu sii jirtaaba meeshaad ka timaada inaad og tahay halkaad u socotana inaad og tahay meeshaad u socoto sidaad ku gaari lahaydna inaad og tahay waayo saddexdaas markaad niyadda ku hayso waa dhaqaaqaysaa marka ee ulna waan wataa anugu waatan u sheegay jaabka iigu jirtaa ushaan marka wixii kugu dhici lahaa baaskiilada iyo baabuurta iyo kulli way kaa istaagayaan qofka ku caawinaya xataa haddii xoogaa yar aad waddada aad ka wareerto een, ee, waxay u tahay calaamad maaragtay qofkii wax- wuxuu ku leeyahay ma ku caawin karaa halkeed doonaysay warka waa ku caawinaya jidkoo kuu saxayaa baskaad doonaysay buu ku geynayaa mararka qaar inta badan ma dhacdo
kaasi waxa uu ahaa sayid cali oo ah nin soomaaliyeed oo laxaadka indhaha iyo gacanta midigla oo dalka jarmalka ugu warramayay wariyaha v o a qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil cawilsi wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan madaxweynaha dalkan maraykanka joe biden ayaa arbacadii shalay ahayd wacad ku maray in aanu ka hadhi doonin tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkan maraykanka ka dhacaysa shanta bisha nofembar ee soo socota biden ayaa ka jawaabayay dareenka isa soo taraya ee ku aadan awooddiisa maskaxeed iyo midda jidheed kadib bandhigiisii liitay ee doodii toddobaadkii hore uu la yeeshay musharaxa xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore donald trump haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan oo ay v o a qortay waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o a cabdiqaadir samakaab madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa wacad ku maray inuu baaqi ku sii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkan ka qabsoomi doonta shanta bisha nofembar ee sannadkan biden ayaa hadalkaasi ka shanqariyey xilli uu gelinkii dambe ee arbacadii shalay qadka telefoonka ku wacay kooxda hormuudka u ah ololihiisa doorashada arrintan ayaa u muuqata mid uu madaxweyne biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka koongareska inuu diyaar u yahay dib u doorasho maalmo yar kadib markii qaar badan oo ka mid a taageerayaasha xisbigiisa ay ka walwaleen bandhigiisii dood uu khamiistii hore la galay madaxweynihii isaga ka horreeyey donald trump laba xubin oo magacyadooda qariye oo og wicitaanka uu biden shalay wacay xubnaha ololihiisa doorashada ayaa wakaaladda wararka ee reuters u xaqiijiyey inuu u sheegay inuusan ka tanaasuleynin tartanka doorashada email uu goor dambe oo shalay ah u diray taageerayaashiisa ayuu biden sidoo kale ku yidhi qofna ima riixayo mana ihi qof baxayo tartankana waan ku sii jiri doonaa ilaa dhammaadka madaxweyne biden ayaa wuxuu sidoo kale arbacadii si toos ah iyo qaabka online-ka ahba oo la kulmay ilaa afar iyo labaatan guddoomiye iyo duqa magaalada washington d c oo dhammaantood dimuqraadi ah si uu ugu xaqiijiyo inay ka go-an tahay musharaxnimadiisa xisbiga saddex ka mid a guddoomiyaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa taageeray madaxweyne biden hase yeeshee in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa saluugsan da-da madaxweynaha aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a cabdiqaadir samakaab oo warbixintaasi inoo soo koobayey gaashaanbuurta nato ayaa soo saari doona qorshooyinka ama tallaabooyin eh, lagu lagu dardargelinayo xubinimada ukraine ee isbahaysiga nato inta lagu jiro shir madaxeedka toddobaadka soo socda ka dhacaya magaalada washington shir madaxeedkan ayaa sidoo kale lagaga hadli doonaa walaaca ugu sarreeya ee dhanka ammaanka iyada oo ruushku weli wado duulaankii uu ku qaaday ukraine iyo caqabadaha ka jira wadamada asia ku yaala ee indobasifiga adaba madaxa xafiiska v o a waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka nike jing ayaa warbixintan inooga diyaarisay maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya iyadoo uu sii socdo dagaalka ruushka iyo yukrain oo aan la ogeyn dhammaadka maraykanka ayaa martigelin doona hogaamiyaasha labiyo soddonka xubnood ee waddamada ku bahoobay isbahaysiga neto shirmadaxeedka sannadlaha ah ee neto ayaa ka socon doona magaalada washington sagaalka ilaa iyo kow iyo tobanka bishan luulyo sar u qaadidda amniga yukrain iyo wax ka qabashada caqabadaha neto ka haysta shiinaha ayaa ajendaha ugu sarreeya ku jira sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka douglas jones oo v o eda la hadlayay arbacadii shalay ayaa yidhi
haddii ay ahaan lahayd taageerada yukrain iyo difaaceeda ka dhanka ah gardarrada ruushka haddii ay ahaan lahayd sidii aan u dhisi lahayn awoodda iyo adkaysiga xulufadeenna iyo haddii ay ahaan lahayd ka hortagga hanjabaadaha iyo caqabadaha dhinaca internetka ee nooga imaanaya shiinaha dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doonno shir madaxeedkeenna maraykanka iyo xulafadiisa neto ayaa sheegay in mustaqbalka yukrain uu ku jiro gacanta isbahaysiga toddobaadka soo socdana kooxdu waxay daaha ka qaadi doontaa tallaabooyin la taaban karo oo ay yukrain ugu soo dhowaanayso xubinnimada neto qaar ka mida mudanayaasha koongareeska maraykanka ayaa walaac ka muujinaya diyaargarowga yukrain ee ku biirista isbahaysiga neto xitaa iyadoo dalkaasi colaadda ku jira uusan isu xilqaamin inuu sameeyo isbeddel siyaasadihiisa gudaha ah laakiin ajandayaasha uu shirku diiradda saari doono ma aha yukrain iyo ammaanka yurub oo keliya falanqeeyaasha waxay sheegayaan in neto ay sidoo kale bilaabayso inay istahamiso doorka weyn ee dalalka aasiya ee dhaca gobolka laysku yidhaahdo indiyo bacific stephen falanagan oo ka tirsan hay-adda cilmibaarista ee darand corporation oo v o eda qadka zoomka kula hadlayey ayaa yidhi
dalalka australia new zealand kuuriyada koonfureed iyo jabaan waxay aad u xiiseynayaan inay sii xoojiyaan iskaashiga ay la leeyihiin nato ma aha dhinaca milatariga oo keliya ee xitaa dhinacyada kale ee ay iska kaashadaan shirmadaxeedkan oo ku soo beegmay dabaaldegga sanad guurada shan iyo toddobaatanaad ee neto ayaa waxaa lagu casuumay wariyaal iyo dad baraha bulshada saameyn ku leh aad buu mahadsanyaha wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno fursadaha tababar iyo waxbarashada ee ay dhallinyarada afrika gaar ahaan kuwa soomaalidu ay ka helaan dibadda dhallinyaro badan oo soomaali ah ayaa sannad kasta xereeya fursado waxbarasho iyo tababarro caalami ah iyaga oo doonaya in ay kor u qaadaan aqoontooda iyo xirfadahooda fursadahaas waxaa ka mid ah mandela washington fellowship kaas oo ay dowladda maraykanku bilowday sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaana muddadaas ka qaybgelayay ilaa lix kun iyo shan boqol oo hogaamiyaal dhallinyaro ah oo ka kala socday ilaa sagaal iyo afartan waddan oo afrikaan ah qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada xihaysta fursadaha waxbarasho ama tababarrada caalamiga ah ayaa ku waaya nooca baasaboor ee ay isticmaalayaan haddaba qaar ka mida dhallinyarada ka qayb gashay kulammada caalamiga ah ayaa inala wadaagaya sheekooyin ku saabsan waayo aragnimada ay ka heleen kulammadaas iyo weliba caqabadaha dhallinyaro badan ka xaniba in ay fursadahaas helaan waana xubinta aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan ugbaad axmed xaashi waxay ka mid tahay da'yartaa fursadda u helay in ay ka qayb galaan kulamo badan oo caalami ah iyada oo ka heshay khibrado kala duwan haatan waxay ku sugan tahay gobolka delaware ee dalkan maraykanka iyada oo ka mid ah xubnaha lagu soo casumay barnaamijka mandela washington fellowship waa barnaamij loogu talagalay in lagu baro hogaaminta dhalinyarta africa welibana ku nool sabsaxaara africa sanadkii horena waxaan ka qayb galay barnaamijka loo leeraahdo mccain global leaders kaasina wuxuu ahaa barnaamij loogu talagalay in isagana een, dimuqraadiyadda een, human rightska iyo hogaaminta een, lagu een, een, lagu baro een, dhalinyarta hogaaminta ku jirta een, markaa kaasi adduunkao dhan buu ahaa globally buu ahaa laakiin kan iminka aan ka qayb galaya waa mid loogu talagalo wadamada saxab saxaara africa sidoo kale mubaarig fu'aad dhagacadde wuxuu ka qayb galay tababaro ay bixisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka holland waxa uu ka sheekaynayaa xirfadaha kala duwan ee uu ka faa'iiday tababarka ay ka qaateen halkaasi waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan oo kala qaadi karaa ee waxyaaba aanu ka baranay deegaankiina la geeyey ee aan wax ka baranaynay ee waxyaaba aanu ka baranaynay dadkii ardayda aanu isla ahaynna laga kala keenay dunida dacaladeeda iyo sidoo kale waxyaabana loogu talagalay in nalagu baro karaa sida dhexdeeda ee saddexdaasi ayaan kusoo koobi karaa waxyaabihii aanu meesha ka baranay een, tusaale ahaan haddii aan soo qaato maad aragtay waxyaabaha aanu ka baranaynay dadka deegaankan u tagnay waxaa ka mid ahayd een, subaxa hore oo kale marka qofku soo toosay aan kusoo socono maad aragtay een, iskuulka ee, qof kasta oo ka hor imaada kuu quslaya uu kuu dhoola cadaynaya uu ku salaamaya ee, farxad baa micnaha lagu wada kacaya qof kasta isagoo faraxsan buu shaqadii tegaya gurigiisa kasoo baxaya ilmihii isagoo faraxsan baad maad aragtay iskuulkii tegaya dhoola cadayn baad u muujinaysaa ilmaha yar iskuulka tegaya qofka shaqo tegaya qofka ka hor imaaday isaguna dhoola cadayn buu muujinaya gaadhiga ama baskaad raacayso sidoo kale farxad baad isu muujinaysaa marka yacnii subaxa hore in farxad lagu bilowdo ayaa maad aragtay waxyaabahan ka baranay ay ahayd ee, in la iscaawiyo maad aragtay bulshadu iscaawiso oo qofba maad aragtay qofkuu ka jilicsan yahay la caawiyo ee, sida dumarka ee, dadka waaweyn ee waayeelka ah dadka maad aragtay yaraa maad wax ka siiyihiina xanuunsanaya maad aragtay dadkaasoo dhan baa maad aragtay la caawinaya taas waxyaabahan deegaanka ka baranay bay ahayd ee, waxyaabahaanu ka baranaynay tusaale ahaan maad aragtay ee, ee, ardaydiina laga keenay maad aragtay dunida dacaladeeda waxaa kamid ahayd tusaale ahaan waanu kala baranaynay ee, dhaqamadeeda kala duwan cuntooyinka ee, luuqadaha iyaga ee, doodaanu samaysanaynay maxamed cabdirashiid waa mid ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada hargeysa wuxuu markii ugu horreysay tababar ku qaatay gudaha somalilan hase ahaatee markii dambe ayuu ka mid noqday dhallinyaro casuumado kala duwan ka helay shirar kala duwan oo caalami ah run ahaantii shirarkii u dambeeyey ee aan ka qayb galay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo heerkoodu sarreeyo oo muhiimada aada u weyna leh Ee, tusaale waxaan usoo qaadan karaa shir aan kaga qayb galay qatar oo lagu magacaabo l d c ee, tobankii sanaba mar baa la qabtaa waxaana loo qabtaa wadamada least developed countrieska ah waxaana kasoo qayb galay lix iyo afartan state oo ku kala yaala africa aasiya iyo yuruba waxaana soo qabanqaabiyey hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexeysa qaramada midoobe tusaale labaad waxaan usoo qaadan karaa shirkii dhalinyarada adduunka well youth forum oo isna ka dhacay dalka egypti kaasoo dhammaan shan kun oo dhallinyarada adduunka layskaga kala keenay muddo koob iyo toban cishaa tababaro iyo shirar goonigooniya oo shirdaceedyada kaga qayb galay ee magaalada sharma sheekh ee dalka egypti tusaale saddexaad waxaan usoo qaadan karaa shirka ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan south south triangular corporationka oo iyaguna u qabatay afar iyo conton state dalka ugandha ugu qabatay halkaasoona iyadana bandhig aan ku lahaa aan kusoo bandhigay doorka horumarinta dhallinyarada iyo sida ay dhallinyaradu uga qeyb qaadan lahaayeen yoolasha horumar waala ee global golis agenda run ahaantii markii aan natweega badan samaystay waxa aan isku dayey inaan dalkayga dib wax ugu soo celiyo oo tusaale ahaan waxaan tababaray dhallinyaro badan oo aan ku tababaray sida uga faa'iidaysan lahaayeen fursadaha caalamiga ah oo iyaguna hadda imanka ka qayb galay shirar kala duwan oo adduunka ah sidoo kale waxaan baray qaabka ugu fudud ee iyaguna ay network ugu samaysan karaan adduunka si ay aragtidooda iyo codkooda loo maqlo haddaba maxay yihiin waaye aragnimada ay dhallinyaradani ka dhaxleen kulammada caalamiga ah ee ay ka qayb galeen maxayse ku celiyeen deegaanadii ay ka yimaadeen barnaamijkan waxaa loogu talagalay in sare loogu qaado aqoonta in xagga hogaaminta ee dhalinyarada ku nool sabsaxaara africa Een, sidoo kalena tababaro lagu siiyo een, cid een, mentor garaysa amaba hagtana lagu xidho oo waxay rabaan inay ka shaqeeyaan si ay aqoon fiican ugu helaan sidoo kalena waxaa la siiyaa opportunities networking oo ay dadka ku dhex galayaan organisationada ama ururada ka jira mareykanka sidoo kale waxaa loogu talagalay inay dhalinyarta wadamada sabsaxaara africa iyagu kala bartaan wadan walba meelbuu ku fiican yahay waxay ku wanaagsan in laga barto sida shaqada u qabtaan ay kala bartaan marka mandela washington fellowshipku wuxuu u qeybsanyay saddex qeybood saddexda qaybood u kala qaybsan waxay tahay waa business qolo waxaa lagu tababaraa businesska markaasi waa dad business leh amaba ku dhex jira businesska markaas siday aqoontooda businesska sare ugu soo qaadi lahaayeen baa la baraa sidoo kale waxaa la baraa civic engagement-iga oo dadka ururada ka shaqeeya ama u dooda bulshaha bulshada amaba bulshada la shaqeeya oo ah kan anigu imika baranayo iyo ka saddexaad ah public managementka dadka dowladda u shaqeeya sidii aqoonteeda hogaamineed sare loogu qaadi lahaa markaa saddexdaa program baa la sameeyaa olmost waxaa jooga toddoba boqol oo dhalinyaro ah oo ka yimid wadamada sabsaxaara africa oo aan aniguna kamid ahay shan iyo labaatan kamid ayaan ku joognaa jaamacadan delaware oo ka kala yimid labaatan wadan oo africa ah dhinaca kale mubaarig fu'aad dhagacadde ayaa isna inala wadaagaya waxyaabihii uu ka soo bartay tababarka ay qabatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka holland anu tusaalahaan laba kooras baan soo qaatay sanadkii hore horaantiisii oo kale waxaan soo qaatay media campaign for social change and advocacy oo lagu talagalay maad aragtay in lagu maro hababka maad aragtay lagu bedelo bulshooyinka caadooyinkooda soo jireenka ah ee ka hortaagan inay horumaraan inay bulshadu noqoto bulsho bisil oo maad aragtay u bisil nolosha qeybaheeda kala duwan oo inay is aqbalaan ah taas baa maad aragtay kooraskaasi ku saabsanaa run ahaana aada noo caawiyey sidoo kale sanadkan iminka meelaha bartamaedkiisii waxaan soo qaatay kooras kaloo ahaa madaragtay counter disinformation and high speech oo loo dhex maray digital mediaha kooraskana wuxuu ahaa mid loogu talagalay maad aragtay in qofka lagu dareensiiya mas-uuliyadda uu leeyahay maad aragtay social mediaha in la yska hubiyo wararka waxyaabahaad social mediaha ka helayso inaanad ku go-aan qaadan inaad caadifadaada kantaroosho inaad maad aragtay aada xaqiiqooyinka u hubsato maad aragtay iyo waxyaabaha dhex yaala social mediaha marka taasna wuxuu ahaa koors isaguna aada muhiim u ah oo run ahaan aan odhan karo xilligan iminka soomaalidu way u baahan tahay inay maad aragtay ay ka faa-iideysato ama ay wax ka ogaato maadaama maad aragtay ay yihiin maad aragtay soomaalidu bulsho u nugul social media inuu saameyn ku yeesho oo dad kala qaybsan mar walbaa yihiin sidoo kalena doorashooyinku maad aragtay ay kusoo fool leeyihiin marka aada bay muhiim u tahay maad aragtay in wararka nacaybka iyo sidoo kale wararka maad aragtay aan sal iyo raadka toona lahayn in laga ilaaliyo bulshada iyo xogaha maad aragtay aan la hubin aada bay iyaduna muhiim u tahay intaasoo keliya maaha waxyaabo kaleo waxaa laga yaabaa aanu maalin walba arkaynayo aanan u fiirsan inaanu ka baranayo u nolosha caadi noo bartay inkastoo ay shaqo badan u baahan tahay in dhallinyarada ku nool dalku ay helaan tababarada caalamiga ah haddana waxaa jira caqabado ku hareeraysan sida uu sharaxayo maxamed cabdirashiid waxaa jira caqabado ay ka mid yihiin fiisayaasha amba dalkugalka tusaale ahaan haddii lagu soo casuumo shir ka dhacaya wadamada yurub amba america waxaa adkaanaysa helitaanka fiisaha waana caqabada ugu weyna imanka ay la kulmaan dhallinyarada afrika iyo welibana wadamada carabta qaarkood taas oo ah in fiisaha helitaankooda uu aada u adag yahay xitaa haddii ay kusoo casuumaan hay-adaha qaramada midoobey kala duwan iyo statiska wadamadaasi sidoo kale waxaa jira caqabado kale oo dhanka kharashaadka ah mararka qaarkood dhalinyarada waxaa lagu soo casuumaa amba loo soo diraa casuumado shirar taasoo laga bixinayo dhammaan accommodationkooda transportationkooda laakiin ay dhalinyarada u baahan yihiin inay iska soo bixiyaan kharashaadka safarka taasoo kale dhallinyarada caqabad bay ku noqonaysaa oo waxaa jira dhallinyaro qaarkood aan haysan inay kharashka diyaaradda iska bixiyaan mubaarik fu'aad ayaa isaguna qabaa lomber one walaalo waxa weeyaan qofkii soomaaliga ahaa luuqadu ku hadlaa waa soomaali luuqad wax ku qorana waa soomaali marka walaalo waxaa adkaanaysa qofkii inuu ingilish wax ku qoro maadaama oo maad aragtay la rabo inaad dareenkaaga cabirto oo la rabo inaad qoraalo dhaadheer oo ecs aad qorto oo la doonay inaad soo gudbiso fikirkaaga yacni sidaad waxyaabahan la doonayo ama kooraskan waxaanu la xidhiidho sidaad wax uga qaban karto sidaad wax uga bedeli karto sidaad doonayso inaad bulshadaada anfacdo waxaasoo dhan baa la rabaa inaad cabirto dareenkaaga muujiso marka ingiliish ahaan baa la rabaa in lagu soo gudbiyo ugbaad ayaa inala wadaagaysa waxyaabaha ay isleedahay waad kala noqonaysaa tababaradan kala duwan ee ay qaadatay iyo weliba sida ay isleedahay wax weyn ayay uga bedeli karaan shaqooyinkii ay u haysay ururada bulshada ee rayidka ah faa-iidada barnaamijku waxay tahay marka koowaad in aqoontaadii sare loo qaadayo oo adigoo aqoontaad haysatay mid ka badan haysta oo adduunkii soo arkay sida u shaqeeyaan wadamadii kale khibradoodii soo bartay aada wadankii kusoo noqoto marka xaggii aad lagugu tababaray aada noqoto qof meel badan ka gaadho waayo markaad wadankuun joogto dee si baynu u naqaanaa in wax walba loo qabto laakiin markaad an adduunkii de aynu horumarka aynu bidaynana soo aragno aynu soo aragno wadamadii kale ee africa qaar inaga horeeya qaar inaga hooseeyaba waxay noqonaysaa qofkii isagoo wax badan fahmay inuu soo noqdo dabeetana wixii uu ku dabaqo shaqadiisii maalinlaha si uu horumar uga gaadho
dhegaystayaal guud ahaan intaas waxay naga eeg barnaamijkeenni bandhiga v o a ee toddobaadkan cawaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socotaan intaasna waxaa ku ekaa barnaamijkii bandhiga v o a haatanna waajid in ka badan laba boqol oo dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad ayaa maamulka wajeer uu shaqo geliyey xili dalka kenya ay ka socdaan banaanbaxyo ka dhashay shaqola-aan iyo maciishada dalkaas oo koru kacday dhanka kale maamulka gaarisa ayaa shaaciyey in aanay jirin ama in aanay jirin fursado lagu shaqaaleynayo boqolaal ama inay jiraan aan idhahdo fursado lagu shaqaaleynayo boqolaal dhalinyaro ah oo jaamacadaha kenya ka soo baxay halka in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo shaqaale ah oo sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii shaqada laga joojiyey dacwadoodu ay ka socoto maxkamadda racfaanka ee dalka kenya
gobanatuure axmed cabdulaahi jiir ayaa waxa uu ku sheegay in shaqaalahan ay noqon doonaan kuwa ka shaqayn doona koru soo qaadidda adeega caafimaadka ee countiga wajeer oo uu sheegay in culeys fara badan uu ka haystay lana kala geen doono degmooyinka kala duwan ee countiga wajeer waxaan shaqagelinahaynaa shaqaala oo idaaradda caafimaadka oo ka badan laba boqol iyo labay toban waa howl aan la soo daaxne culeyskeeda ayay lahayd ballanqaadkii ballanqaadna ay kamid ahayd wakhtiga ololaha doorashada sharciga kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga boqolkiiba soddon iyo shan intii aan dhallinyartan aan qorin waxaanba mari haynaa boqolkiiba konton iyo laba marka waan ogsoonahay in dhibkaas aadna hayo lakiin haddina waxaan fiirnay culayskii aan ka jiray idaaraddan istaalii aan rabnay in aan furno tii awgeed ayaan ugu qasbanaanay in aan shaqo gelin dhalinyarta waayo sharciga wuxuu qorayaa laazim waa inaan kenyaanka kale hadday soo qortaan ayagana dad loogu daro waa sharci waas laakiin boqolkiiba sagaashan iyo dhowr laga yaaba inaan wajar yihiin nolol baad bilaabaysaa shaqalaan ay waddan ka jirto kenya nolosheeda maalmal baa sii adkaani waxaad ka mid tihiin laba kun oo qof oo shaqadan raadinaysay labadii boqoloo laga qaatay nasiib baad leedihiin noloshiina musuq ha ku bilaabina ha ku bilaabina musuq eh in aad berol ku jirtaan shaqana ad imaanin dhanka kale gobonatooraha countiga gaarisa mudane nadiif jaamacaadan oo markii ugu horreysay laba sano kadib dhaalinayo soddon xokayaal joogta oo ka shaqayn doona wasaaradaha kala duwan ee gaarisa county ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin fursado shaqo oo ka bannaan countiga gaarisa wuxuuna dhalinyarada gobolka u sheegay inay jiraan fursado kale oo dowladdu ay ugu talagashay in shaqo abuur ay ugu samayso dadka kolka shaqo un ku adk oo shaqooy shaqooy gurahayaan horta kuwa qaar inay hadlaan maba ahaba kuwa qaar oo hore lacag oo iska qaadan jire horta kuwa inay duceen ana inay ducee waayaan maxaa yeele lacagta xaaraanta ay qaadan jireen unbaan horta kasoo ka kaceliyoon ilaa wax shaqaa ilaa maba jirinba laakiin kuwan uun qaylinahayo oo uu leeyahy shaqaan rabnaa war meesha tan aan run isku sheegno dowladda maanta devolutionka wuxuu sii marhayaa goortii saddexaad saddex waa markii saddexaad buu sii marhayaa anaa u horeeyey shaqaalo badan baan qoray saaxiibkay cadowga iga dambeeyey shaqaalo badan buu qoray maantaan imaaday kuwo kalea ku darsanay hadda waxaan qoraynaa soddon chief ofstar baan qoraynaa marka meeshii meel hadda maanta cusub oo shaqooy shaqooy lasii dhigi kara maba aha way bu xusantay weel hadduu bu xusa ma kusii wadi waxoogaha dadka waxaa loo baahan yahay in caqliga la isticmaalo war meeshan yani yani laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha baan taaganahaye meeshan hadda kalifaad bay taagan tahay shaqa ma jirtee dama kale aan qabsanno ha laga hadlo damaha kale kolka la qabsanayo aan ka hadalno oo aan diyaar u nahay hadalka mudane nadiif jaamac aadan ayaa waxa uu soo ifbaxayaa rajala-aana dhigaya in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo shaqaale ah oo uu shaqada ka joojiyey mudane nadiif jaamac aadan kuna sheegay in gabanarkii hore gaarisa county mudane cali bunow qorane si sharci darre ah shaqooyinkoodaasi ku siiyey ilaa iyo haatan shaqaalahaasina waxay dacwadoodu ka socotaa maxkamadda racfaanka dalkani kenya gabanaha horta waa nin walaal ah si aqlibad aqlibad baa lagu soo doortay qabiil looma dooranin si waxaa loo doortay maarata ku jirto walaalnimo iyo wadajir dadkan shaqaalahan aa fuutaysay ninbaa hortaada qore si walaalnimou ku qore qabiilku muu qorin waadaba fuutaysay dadkan bannaanka ka mar shaqadoodana nagu soo celi shaqada aanada nagu soo celi intaasaan kaa codsanayno annaga anaga shaqaalahana kuuma goodinayno laakiin waxaan len shaqadaana nagu soo celi walaalow bliis annagoo nabad ah meesha suubkaan keenay haddaan hadlo codkaygaan dhiibto waxaan fariinaan u diraya ani horta gabanaaga waxaan u sheegayaa gabanaaga intan oo ruux ah yuu shaqada ka joojiyey maalintii uu soo gale marka waxaan dhihi lahaa ani markaa dadkiina muxuu oga joojiyuu sheeganayaa inuu leeyahay uma hayay mushaar wax ma qaban kari haddaan intan oo ruux aan mushaar siiyo marka waxaan u sheegayaa ninbaa kaa horeeyey intan oo qof mushaar siinaye intan oo waxuu maanta asaga uu xariga ka jaraayo qabte oo development oo ama gurye ama waxa sameeye oo dhiste marka intan oo ruuxna mushaar buu siinayay ninkaas asage jeebkiisa miyuu dadka lacagta ka siinaayey taasaan horta rabaa inaan ogaado barbaa agoome ah masaakiin baan nahnay dadkanaytow shaqadooda ha ku celisa maxkamadda amarta ha lagu celiyo mushaarkaana hana siiyo culisyada guud ahaan dalkani kenya haatani ka jiray kacdoonada dhalinaya dulicoodu inta badan waa shaqadarri ka jirta guud ahaan dalkani kenya hogaamiyaasha dalkani kenya oo ballanqaadyo u sameeya xiliyada lasoo dooranayana intooda badan waxay noqdeen kuwa ku hingoobo markay kuraastu ku fadhiistaanna shaqada ka tirtiro kuwii hore shaqada u haystay gobolada waqooyiga dalkani kenya tan iyo intii ismaamulada laga sameeyey hadba ninka ka noqda mas-uulka ayaa ka gungaara go-aanana ka qaato cidda uu shaqaalaynayay iyo cidda uu ka tegayo waana culeysyada ugu faraha badan ee horumar la-aanta ka keeno gobolada waqooyiga dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
soomaalida qaar ee magaalada toronto ee dalka kanada ayaa wada barnaamijyo lagu wacyigelinayo dhallinyarada xilliga ay iskuulka dhigtaan taas oo lagu sheegay in lagu doonayo in dhallinyarada looga wacyigeliyo in ay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay cabdirasaaq maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo ciyaaraha qeybna ka ah dadka ama dhinaca wacyigelinta
barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yidhaahdo sidii dhalinyarada soomaaliyeed ee magaaladan degan toronto ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta youthka ka yaryar say u gacan qaban lahaayeen dhalinyaradaas oo ah dhalinyaradii isku guulaysatay noloshooda oo horumarka gaareen noloshooda xag ha noqoto waxbarasho xaq shaqo ha noqoto iyo xag faamida ha noqoto marka waxaan ugu talagalnay in dhalinyaradaas ay halkan wadanka ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray iana kasoo gudbay maantana alxamdulilah way dhalinyaro horumar leh inay tusaan dhalinyarada ka yaryar ku jiro middle schoolka iyo high schoolka say wadadii soo mareen ay u mari lahaayeen una tusaaleeyaan una gacan qabtaan waata maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin barnaamijyadan oo kale oo aad ku wacyigelineysaan dhalinyarada ujeedka ka dambeeya barnaamijkan waxay tahay in aan saad og tahayba ummadda soomaaliyeed ee magaaladan toronto degan iyo agaaradeeda ah waxaa ku batay dhibaatadan haysatay youthkeena gaar ahaan dhalinyarada wiilasha oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii noloshii hor yaallo beryar badan si aan ugu gudbin lahayn inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbin ka gooday inay caawiyaan aysan ku dhicin burladii kuwii hore ku dhaceen taas wey waxa ka dambayso maadaama ay next haddii ilaahay raalli ka noqdo tobanka sano soo socdo soomaalida dhalinyaradeeda ku nool magaaladan toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee madowga ku nool waddankan maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan kuwii hore ka tiro badan oo maanta ku jiro middle schoolka next shanta sano soo socda hadduu ilaahay raalli ka noqdo ay soo wada gali doonaan high schoolka inaan usii diyaarino wadaday mari lahaayeen dhalinyaradana maantay horumarka gaaray oo societyga kanadiiska ka mid ah tusaalayaal dhalinyaradaas ayna tusaan wadada fiicanen ka ka bilaawda lahaa iskuulka say waxbarashada u sameyn lahaayeen say conflict of interest hadduu qof dhibaato kusoo wajahdo si ugu samata bixi lahaa waxyaalahaas oo idil bay tahay muhiimadda waana kasoo bilaawna grassroot hadduu ilaahay raali noqdo xaafad walba oo toronto ku taalo waa tahay marka laga soo tago kuwa ardayda ah ma ku tala jirtaan inaad la fadhiisataan kuwa ka tegaya waxbarashada ee laga yaabo inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn way ku jirtaa taas bani aadamku wuxuu yidhaahdaa hadduu daad intuu daadku imaan waa laska moosaa baan yidhaahnaa marka kuwa yaryar baan ka bilaabaynaa kow kuwa ugu yaryar saysan u galin wadooyinkaas saysan u noqon dhalinyaro ka habaaba wadadii ficneed taas baa horta ku dadaalayna midda koowaad tan labaadna waxay noqonaysa inaan dhalinyaradii kale la yidhaahdo challengiga haysto oo ah dhalinyaro shaqa la-aan ah inaan ka waay wacyigelino saan ugu soo saari lahayn aan uga gacan qaban lahayn wadada toosan ugu ridi kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka today waxa uu warramayay wariyaha v o a xuseen nuur xaaji haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxay noo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinbaa akhyaarta la dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kulan soo dhowaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga waa cabdixaafid cawil ismaaciil aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeeska dagaadhigana kasoo baxa dalka biritan warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha kiyer stamer oo sheegay in aanay biritan ku biiri doonin midowda yurub dhaqaalaha keliga ah amaba kastamka midowda yurub ilaa iyo inta uu ra-iisul wasaaraha britain yahay stimer ayaa arbacadii ku adkaystay inuu filayo in ay britain aanay ku noqon doonin kastamada cashuuraha iyo weliba suuqa xorta xataa haddii buu yidhi laba jeer uu ku guulaysto talada dalka iyo weliba xataa haddii aanay britain ku biirin midowda yurub xisbiga shaqaalaha ayaa isagu ku dheeraaday waxyaabaha uu xisbigoogu qaban doono cabdixakiin oo xilligii doorashadu socotay hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha aad ayuu uga gaabsan jiray inuu ka hadlo arrimaha la xidhiidha midooda yurub xisbigan ayaa rabay inaanay ku celin khaladkii ay galeen doorashadii hore kadib markii ay sheegeen inay qaban doonaan afti laba taasoo dadkii u codeeyey in britain ay ka baxdo midooda yurub ay ka codeeyeen xisbigaasi shaqaalaha cabdixaafid oo isla wargeyska the guardian ee ka soo baxa dalka britain ayaa warbixin kale oo u daabacay ciwaankeedu ahaa maxkamadda racfaanka ee dalka talyaaniga oo taageertay xukun dil ah oo lagu riday laba nin oo maraykan ah kuwaasoo lagu eedeeyey dilka askari talyaaniga oo dharcad ah xilli uu ku guda jiray howlgal qarsoona balse xukunkooda ayaa la beddelay markii dambe maxkamada intan cusub ayaa la amray kadib markii maxkamadda sare ee talyaanigu ay tuurtay xukunkoogii asalka ahaa cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay maxkamadda ayaa dembi ku heshay finegan lee waxaana lagu xukumay shan iyo toban sannadood iyo laba bilood oo xadhig ah halka gabriel natali george lagu xukumay koob iyo toban sannadood oo xadhig ah labada nin oo lagu helay dembiga ah inay dileen askari booliis ah oo magaciisa la odhan jiray mario zerzilio bishii julaay sannadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii dembi oogayaasha ayaa dalbaday in labada nin ka hore lagu xukumo saddex iyo labaatan sannadood iyo sagaal bilood halka ay dalbadeen natalejoodna lagu xukumo saddex iyo labaatan sannadood cabdixaafidoo sida wargeysku daabacay labada nin ee dilka lagu helay oo isku dugsi ahaa amaba wax ku wada dhigan jiray san francisco ayaa markii ay dilka geysteen dhallinyaro ahaa islamarkaana ku kulmay magaalada rome oo ay fasax gaaban ku joogeen dilkan ayaa dhacay kadib markii ay la ballameen nin dhallinyaro ah oo si aan joogto ahayn u iibin jiray daroogada wasaasna uu ahaa booliiska si ay uga soo qaataan waxoogaa lacag ah oo ay isku fahmi waayeen kadib kala iibsi darooga oo aan badnayn wiilashan ayuuna iska horimaada dhex maray askarta booliiska waxaana askariga dhintay ay toori ku dhufteen muddo koob iyo toban jeera cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay maxkabadda ugu sarraysa talyaaniga ayaa amartay in dib kiiska loo qaado iyada oo maxkabaddu sheegtay inaanay labadan wiil ee dhalinta ahi aanay si wanaagsan u fahmin inay la macaamilayeen askari talyaani ah maadaama oo aanay luqadda fahmad weyn u lahayn amaba ay ku yarayd maxkamadda ayaa meesha ka saartay cabdixaafid oo xukunkii ahaa afar iyo labaatanka sannadood ee lagu xukumay elder waxaanay maxkamaddu dalbatay in dacwad ah is-hortaag askari ama iskacaabin askari lagu oogo natalia george maxkamaddu waxay dalbatay in lagu oogo dacwad ah qayb qaadasho dilka askari dilkan askarigan oo shan iyo soddon jir ah ayaa fajiciso ku noqday dadweynaha talyaaniga waxaana loo sameeyey baroordiiq oo loogu qabtay guud ahaanba dalkaasi intaasi ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniguo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban waxaa idinla socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo ku dhawaaqay aqlibiyad baarlamaanka dowlad goboleedkaasi uu leeyahay oo wax ka beddelay qodobo ka mida dastuurka dowlad goboleedka jubbaland oo ku saabsan qaabka doorashooyinka iyo madaxtinimada haddaba su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay tahay arrintani ma waxa ay soo kordhin kartaa nidaamkii federaalka oo hoos loogu daadegayo mise waxa ay furi kartaa daaqad hor leh oo markaasi dowlad goboleedyada kalena ay sidaasi iyo si lamida ay u sameeyaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya guddoomiyaha madasha musharaxiinta dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli qaasin gaabow iyo maxamed deeq cabdi madar haldhaa oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaan labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdi madar haldhaa daraad go-aanka baarlamaanka ay gaadheen wuxuu ahaa in wax laga bedelo qodobada qaar qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa inta jeer uu madaxweynaha isa soo sharaxi karo oo markii hore laba ahayd in la furay oo laga dhigay in alle intuu doono inuu isa soo sharaxi karo markaa iyada ah dowlad goboleedka jubbaland baarlamaanku maadaama uu yahay hay-adda xeerdejinta iyaga xaq u leh inay intay fadhiistaan xeerarka iyo qodobada ay wax ka bedelaan annagu ka aqoon-yahaan ahaan iyo maamulka jubbaland arrintaa waa soo dhoweynay cabdiweli qaasim annagu waxaan u aragnaa arrintan inay khatar ku tahay saddex arrinba inay wadato oo saddexdaba khatar ah waa kow horta jubbaland wadalahaanshihii jubbaland waxaad moodaa meesha inuu ka baxay oo maamulkii iyo sistamkii uu isu bedelay wax shaksi leeyahay siduu doonna uu ka yeelay midda labaad waxaa waxaa la oran karaa waxaa halkan ku fashilmi doona federaalismkii sistamkii federalismka oo soomaaliya ay qaadatay oo aan weligii hore si fiican ugu dhaqangelin oo aan sugaynay hadda iyo kadib inuu si fiican u dhaqangalo waxaad moodaa gadaalgadaal in hadda loo socdo oo meeshii ay isu bedesho nin walba meeshuu joogo siduu doono ha ka yeelo dowlad mataqaanaa dabaqado kala duwan leh ama leevalo kala duwan oo state level iyo federal level wada shaqeeyo oo doorashooyinkooda iyo shuruucdooda isku xiran yihiin in meesha ay ka bixi doonaan nin walbana meesha uu haysto inuu asaga mataqaanaa siduu doono ka yeeli doono yay u badan tahay sidaasaan u aragna saaxiibka cabdiweli wuxuu yidhi meeshii waxay noqonaysaa meel uun dabaqadihii kala sarreeyey ee maamulka dowladda uu ku baaba'ayo dowlad goboleednimada iyo federaalkina uu ku baaba'ayo anugu sidaa cakiskeedaan qabaa dowlad goboleedka jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobkaa wax ka bedela dowladda federaalka xitaa qodobkaas uma yaalo hirshabellena uma yaalo galmudugna uma yaalo marka haddii la bedelay qodobkan wuxuu khusaynayaa qof kasta oo madaxweyne ka noqda jubbaland maaha axmed madoobe lamana odhan axmed madoobe toban sano iyo afartan sano meesha sii joogaya maaha madaxweyne axmed ilaa hadda lama hayo inuu yidhi musharax baan ahay baarlamaanku qodobkanay bedeleen marka walaaca u muuqda mucaaradka aniga ioma muuqdo waxaan u arkaa qodob dadkao dhan wada khusaynaya oo horumar ah lana waafajiyey dastuurka federaalka u yaalla mudane gaabow haddii aanu isla su-aashii ku soo noqonno waxaad tihiin madasha mucaaradkaa tihiin dareenkiinana waa aad muujiseen inaad u aragtaan inay tahay hal dhinac keliya hawl u socota miyaanay kuu muuqan marka waxa uu ku doodayo haldhaa oo ah inay fursad idiin bannaan tahay oad ku tartami kartaan
horta jubbaland doorashooyin horaa ka dhacay waanu naqaanaa dhibaatada jubbaland waxa ay tahay waa dictatorship aan weligii ogolaan in lala tartamo qodobkii ugu dambeeyey oo xakameyn lahaa axmed maxamed islaam wuxuu ahaa qodobka toddobaatanaad ee ah in mar saddexaad uusan isu soo sharaxi karin qodobka cidda loo furay hadda ma aha aniga oo weligey madaxweyne ma noqon cid kale oo weligeed jubbaland ka talisayna malaha qodobkaas wuxuu caqabad ku ah shacab kuma ahen siyaasi kuma ahen aqoon-yahan kuma ahen isaga keligiisu ku ah shalay waxa loo fadhiistay waxa ugu weyn waa qodobka qodobada la socday hal qodob oo kale khatar ah waa qodob ka koo iyo tobanaad mataqaana dastuurka jubbaland ee sheegayo mataqaana qeexayo maxkamadda dastuuriga qodobka waxaa laga dhigay in maxkamadda dastuuriga waa la baabi'iyey oo maxkamaddii saraa waxaa la yidhi ayadaa dastuuri noqonaysa marka loo baahdo oo kiis uu yimaado afar xubnoodaa lagu soo dari doonaa madaxweynahana ku dari doonaa halkaa waxaad garanaysa xataa haddii doorashada laisku qabso oo dastuuri la isula tago berri ka maalin sidii uun baarlamaanka u ah saddex iinkan mid aan kala baxee sheeko la mid ah yaa maxkamaddii dastuuriga ahaydna afar xubnood oo cusub maalinka kiiska u yaallo la keeni doonaa halla maxaad kaga jawaabaysaa taas in maxkamadii dastuuriga ah loo baabi'iyey si aan markaasi loola tartamin madaxweynaha maya waa waa cakiskeeda maxkamadda dastuuriga horta lama baabi'inay waa la xoojiyey afarta garsoore ee lagu darayana adeega garsoorka yaa ku daraya madaxweynuhu magacaabida hore unbuu leeyahay adeega garsoorka afarta garsoor horta ku daraya middan odhanaysaa dictatoriya imaanaysa cabdiweli waa runtii oo ma uusan noqonin madaxweyne haddana waa musharax weeyaan laakiin anigu waxaan qabaa qodobka horta marka hore hala isula yimaado doorashada hala yimaado hala tartamo iyadoo aan meeshiba la gaadhin de col horti go-ayay anigu waxaan u arkaa arrin qurux badan ilaa ma aha marka hay-adda sharci dejinta ama xeerdejinta aan idhaahdo sharciga ilaah baa dejiye hay-adda xeerdejinta oo baarlamaanka ah iyadaa iskale awoodda ay wax ku bedesho bulshadana iyadaa dooratay marka waxaan leeyahay saaxiibaday hayse soo abaabulaan markay doorashada timaada ha yimaadaan ha issharaxaan wixii nasiibkooda usiiya ha arkaan markaa ha yidhaahdaan ama waana laga xoogay ama waana laga dhacay ama cadaaladdaraa dhacday laakiin iyadoon la isuba imaninba inay sii cararaan ani ilama quruxban marka gudoomiye gaabow miyaanay xaq u lahayn baarlamaanka hadda jira ee jubbaland inay wax ka bedeli karaan dastuurka horta taa intaanan gelin waan ka xumahay in hadda saaxiibkay u yidhaahdo axmed maad la tartantaan horta axmed dhibaatada keliya haysatay ilaa labadii kun labaiyo labaatankii ilaa hadda waa doorasho dowladdii xasan sheekhee hore doorasho isku dagaaleen dowladdii farmaajo doorasho isku dagaaleen ta xasanna doorasho isku qabsan doonaan cid weligeed la tartantay ma jirto baarlamaankan hadda joogo xaqba uma laha inuu qodoba dastuuri a bedelo baarlamaankan shan iyo tobankii bishii afraad ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii iyo wakhtigooda ka dhammaaday sanadkii hore axmed baahi asaga shakhsiyan uu qaba oo kursiga uu qaba dartiis iyo waxay ugu dareen sanad dheeraad ah waxayna ku saleeyeen maamul goboleedyadoo dhan asha shan sano qaatay isla shalay qodobkii si ayagoon is ogeyn bay haddana soo celiyeen oo ay yidhahdeen haddana shan sanaan ka dhignay sanadkii horena way duuban tahay iyagaa sameeyey shalay marka qodobkan la furay wuxuu soo gebagabeeyey milkiyaddii jubbaland iyo wadalahaanshihii ugu dambayntii maxamed cabdi madar maxamed deeq maxaad xal u aragtaa xalka waxaan u arkaa aniga mucaaradku ha soo galaan kismaayo ha yimaadaan ha tartamaan dowladda jubbaland iyo maamulkeeda iyagana waxaa laga rabaa inay u fududayso muwaadiniinta doonaya doorashada inay ka qayb galaan in loo fududeeyo gaabow maxaad xalka u aragtaa an xalka waxaan u arkaa si jubbaland loo badbaadiyo soomaali inay u badbaado dimuqraadiyadda jubbalandna ee u hanaqaado in madaxweynahan axmed maxamed islaam maadaama muddo shan iyo toban sano ku dhow uu dalkan iyo dadkan hortaagnaa in horta dastuurka u hoggaansamo haddii uu hoggaansami waayona aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo ummadda dalka uu ka wada dhexeeyo inta ay isu timaado inay arrinkan xal u raadiso dowladda federaalkana ay qeyb libaax leh arrinkaa ka qaadato haddii kale waxayna khatar ku tahay mustaqbalka dowlad dhiska soomaaliya haddii aan hadda wax laga qabanna meel fog baa laga dooni doonaa aad ayaad umahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen maxamed deeq cabdi madar haldaha oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan iyo guddoomiyaha madasha midowda musharaxiinta jubbaland cabdiweli qaasim gaabow doortay gaaminta haynoo joogto intayna markaa wada ku rugi doono haddii ilahay raalli ka husta iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo xubintaa dooda gaaban inala socodsiinaya laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan haatanna gebagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaya dhinacii heesaha ayaan jilleecaynaa
kalgacaylka raaga toban sano halkuu rimo uu ku reemaynaafe kalgacaylka raaga toban sano halkuu rimo uu ku reemaynaafe ana waxaan runiyooben dadka raaligedhiyaba ana waxaan runiyooben dadka raaligedhiyaba waa ka ruugiyaaste ana waxaan runiyooben dadka raaligedhiyaba ana waxaan runiyooben dadka raaligedhiyaba waa ka ruugiyaaste raadkii kusoo noqoy waana laba rogaalkii raadkii kusoo noqoy waana laba rogaalkii ribatayee allahayo raadkii kusoo noqoy waana laba rogaalkii raadkii kusoo noqoy waana laba rogaalkii ribatayee allahayo geelubaa ragaadkii lugta uu ku riixay geelubaa ragaadkii lugta uu ku riixay ugu roortay qodhaxdii geelubaa ragaadkii lugta uu ku riixay geelubaa ragaadkii lugta uu ku riixay ugu roortay qodhaxdii jacaylkii waadnahu iriiqe irifyo jacaylkii waadnahu iriiqe ribatayee allahayo irifyo jacaylkii waadnahu iriiqe irifyo jacaylkii waadnahu iriiqe ribatayee allahayo ilma ragax tidhaahdiyo qalbigo
heestaasina waxay gebagaba u tahay idaacaddeenii fiidnimo anoo ismaaciil xuseen farjar idinla socodsiinayay tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
indha ruuxa dawriyo luga socod ku raagiyo indha ruuxa dawriyo luga socod ku raagiyo horiyo kama gaboobe